إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa oo darsigeennii boqol soddon iyo sagaal oo nooga bilaabanaya aayadda soddon iyo sideedaana min suurati shucaraa qaala allahu tabaaraka wa tacaalaa fa jumica waa la ysku keeno waa la soo jamciyey asaxaratu sixrolayaalkii limiiqaati yowmin maalin loogu waqti qabtay ayaa loo soo kulmiyey maalinkaasoo macluumin la yaqaan wa qiila waxaa lagu yidhi markii laysku keenay linnaasi dadkii waxaa lagu yidhi wa qiila waxaa lagu yidhi linnaasi dadkii hal antum ma tihidiin muj hal antum ma tihidiin mujtamicuuna kuwa isku imaanaya lacalanaa waxaan mudannahay nattabicu inaan raacno assaxarata sixroolayaalka in kaanuu hadday ahaadaan humulghaalibiina kuwa adkaada falammaa jaa'a asaxaratu sixroolayaalkii markay yimaadeen qaaluu waxay ku yidhaahdeen lifircawna fircoon a inna lanaa ma noo sugnaaday la ajran ujro in kunnaa haddaan noqonno naxnu annagu alghaalibiina kuwa adkaada qaala fircoon wuxuu yidhi nacam haa wa innakum idinka idan markaad adkaataan la minalmuqarabiina kuwa la dhoweeyaad ka mid tihiin qaala lahu muuse nabi muuse wuxuu ku yidhi alquu rida maladii kii antum idinka mulquuna kuwii ridayaad tihiin fa alqow way rideen xibaalahum xargahoodii wa cisiyahum ulahoodii wa qaaluu waxayna yidhaahdeen bicizati fircawna nuqsimu waan dhaaranaynaa bicizati fircawna fircown awooddiisan ku dhaaranaynaa ee innaa annaga la naxnu annaga alqaalibuuna kuwa adkaanaya ah fa alqaa muusa nabi muusena waa riday casaahu ushiisii faydaa isla markiiba hiya ushii talqafu waxay haldhakabsanaysaa maa ya'fikuuna waxa ay xaqiiqada ka gediyeen fa ulqiya waa la riday assaxaratu sixrolayaalkii saajidiina xaale ay yihiin kuwii sujuudsan qaaluu sixrolayaalkii waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay birabbi alcaalamiina caalamyaalka rabbigood rabbi muusa nabi muuse rabbigiis ah iyo wa haaruuna haaruun waxaan ku soo jirnay qisadii dheereed oo nabiyullaahi muusa iyo dhex martay fircoon iyo qoomkiisii qisadaas ayaan ku soo dhex jirnay waxaan soo ogaanay markii nebi muuse calayhi salaam uu u tegey fircoon una sheegay in rabbulcaalamiin soo diray doodii inay aakhirkii hadalkii lagu soo gooyey waxa weeyaan waxaan dib ha loo dhigo muuse arrintiisa iyo haaruun labadaba waxba hadda yaan lagu degdegin wax alla waxa buldaanta joogae sixroolayaalaha laysku keeno ninkaana waa sixir sixiruu rabaa waddanka inuu nooga qabsado sidaasay arrintu waxa weeyaan fadhigii koowaad aa lagu soo gebangabeeyey marka sidiiyaa la yeelay fircoon wuxuu isku keenay wax alla wixii suxaro joogay waxaa la idhaha waktigaas wakti wuxuu ahaa sixirku aad u sarreeyo oo waxa weeyaan masar weliba iyo meesha uu ka taliyo fircoon sixirku wuxuu ahaa meel sare aad u adag mid gaaray marka magaalooyinkii dhammaan uu waxa weeyaan asagu suldada ku lahaa ama ka tali jiray ayuu amar ku bixiyey waxa sixroolo joogaan in laysku keeno oo layskugu keeno maalin la iskugu ballamay oo yoomu ziina ah ama maalinka oo faystaba maalinka ay faystay jireen maalinkaas in laysku keena lagu ballamay muusena waxaa laydha maalinkaas waxdayda keen fircoonna maalinkaasu waxa weya wixii sixroolaha inuu keeno ku ballama wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir munaadara ficliya oo muuse iyo dhex martay qibdi ayay ahayd marka qibdiyiinta ama reer fircoon waxay dooneen an yudfi'uu nuurallaahi biafwaahihim inay ku demiyaan nuurka alleh afkooda saasay go'aansadeen fa aba allaahu ilaa an yutima nuura allana waa diiday inuu nuurkiisa dhammaystira maana wax kale alla waa diiday walow kariha alkaafiruun gaalo hadday rabaan ha nabcaadeen nuurka ilaahayga kor noqonaa laakiin alla wax kale waa diiday markaasuu yidhi wahaadaa sha'nu lkufri walinaa sidaas waxaa arrinta kufriga iyo iimaanka maa tawaajaha wa taqaabalaa weligood iimaan iyo kufri iskama hor imaan oo isma qaabilin ilaa qalabahu liimaanu iimaanka adkaada ciribta iimaankaa iskale mar hadduu iimaan saxiixaya fa jumica waa la ysku keenay assaxaratu sixralyaalkii magaalooyinkii fircoon ka telinaayey ayaa laga soo aruuriyey waa laysku keenay limiiqaati yowmin maalin lagu ballamaa layskugu keenay maalin lagu ballamo waqtiyahoo la qabtay maalinkaasaa layskugu keenay limiiqaati yowmin maalin lagu waqti qabtoo lagu ballamay aa layskugu keenay maalinkaasoo macluumin la yaqaan waana yowmu zina maantii faysada barqadiyaa laysku keenay wa qiila waxaa lagu yidhi linnaasi dadka hal antum ma tihidiin mujtamicuuna kuwa isku imaanaya mid a hadlo wuxuu yidhi wardadow ma isku imaanaydaan dadkii soo jamciyaa layidhi kuwii marka dadka soo jamcinayey aa waxay leeyihin war ma isku imaanaydaan wacdaraa dhacaya meeshaanaa nin sixir wato raba beledka inuu naga qabsado iyo sixroolayaalka iyagaa iska hor imaanaya war isku imaadaha laga soo qayb galo bal meeshaas saas yidhahdeen cadaaladdarrada fiiri markay soo socdaan iyo niyad xumada ay ku socdaan waxay yidhahdeen lacalanaa waxaan mudannahay nattabicu inaan raacno assaxarata sixroolayaalka in kaanuu hadday ahaadaan humulqaalibiina kuwa adkaada wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir markuu aayaddaas sharxayey mid ayaga ka mid ah warkaas yiduu yidhi walam yaquuluu natabicu alxaqa sawaaun kaana min asaxarati aw min muusa ma dhihinuu yidhi yaan ha laysku yimaado ha laga soo qayb galo dooddaas si aan u raacno xaqa ama muuse xaggiisa ha ka ahaado ama saxroolayaalka xaggooda ha ka ahaado ciddii maanta xaqa yeelata marka layska hor yimaad aan raacne isku imaada ma dhihin ee waxay yidhaahdeen sixroolayaalka aan raacna hadday adkaadaane isku kaana keena muuse marnaba in la raaca kuma aysan soo darin meesha taasu waxa weeyaan marka waa cadli xumo waa taageere qof oo iska yimid weeye waa taageere un iska yimid wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir marka arrintaas maxaa keenaya wey arrintaas sababka keenaya maxay tahay wuxuu yidhi wuxuu yidhi arrintaas waxaa keenayaa waxay tahay annaasu calaa diini mulukihim dadku waxa weeyaan boqorkooday ku diin yihin madaxweynahayday dadku ku diin yihin ilaa man raxima rabba ilaa man raxima rabbuhu cid rabbulcaalamiin u naxariisata maahane dadku waxay ku din yihiin waxa weeyaan boqorkooda boqorkooda ayay ku din yihiin bal iraciyatu calaa diini malikihim uu yidhi xaafidku bal iraciyatu calaa maliki calaa diini malikihim marka waa noocaas marka arrintaasna waa qalad laakiin ilaahay weyna fadligiis markii laysku yimid oo xaqu adkaaday iska daa kuwii u yimid taageerada laakiin kuwii u yimid inay xaqa ayagu ka hor tagaan oo nuurka alle afkooda ku damiyaan kuwaasaaba islaamayba kawa taas maxay ku tusaydaa marka waxay ku tusaydaa waxa weeyaan xaqa meesha lagu sheegaya ama xalqada xaqa lagu sheegayo iyo xalqada cilmigaa imaatinkeedu waa dariiqa jannada imaatinkaaba dariiqii jannada ahba siduu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalama man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu dariiqan ila aljanna qofka wadaqaada oo uu cilmi ku raadinayo waxaa rabbulcaalamiin u fududeeya dariiqa jannada imaatinka aad timaaddo goobta xaqa lagu sheegayo dariiqi jannada ilahay kuugu fududayna kuwii u yimid inay afkooda ku damiyaan nuurka alle kuwiiyaaba islaamayba qof ka niyad xun miyaa jira marka maxay ku tusaydaa imaatinkaaba qayraba welidaa sidaas daraaddeed saddexdii nin ee nabiga sala allahu calayh wasalama oo diin akrinaya yimid ee nin meel yaroo bannaan arkay uu soo galay ninna waxa weeyaan xoogaa uu xishoodo gees fadhiistay ninna iska tegey labadii ninoo soo dhowaatay alla iyo rasuulay usoo dhowaaden yuri nabigu sala allahu alay sl alla iyo rasulna waa soo dhoweeyey kii tegeyna alla iyo rasuul uu ka jeestay yuri fiiri alla iyo rasuul uu ka jeestay yuri marka imaatinka qofku uu yimaado a qayrkiiyaba welidaa saas dareed waxaa dhici karta qofka niyad xumada la yimid ilay xataa inuu qalbigiisa gediyo midkii u yimid inuu afkiisa nuurka ku damiyo kaasaaba ilahay hanuuniye kawa welidaa saasay mar kasta way dhacdaa kuwa u yimaadaan xalaqaadka cilmigaa jaajuusnimo aa ilaahay hanuuniya kuwa u yimaadaan wax un ka soo raadi oo aad hadhow wax ku dacnido aa ilaahay hanuuniya oo la arkay oo la arkay marka xalaqada oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga lagu sheegayo imaatinkeedaaba qayraba raxmadaa ku soo degayda malaaga malaa'igaa hareeraynaysa cid kayrlaa ka qayb gasho marka marka waxay rabeen waqiila waxaa la yidhi linnaasi dadkii hal antum ma tihidiin mujtamicuuna kuwii isku imaanaa lacalanaa waxaan mudannahay natabicu inaan raacno assaxarata sixoolayaalka in kaanuu hadday ahaadaan humulqaalibiina kuwa adkaada falamaa jaaa asaxaratu sixoolayaalkii markay yimaadeen qaaluu waxay ku yidhaahdeen lifircawna fircoon a inna lanaa ma noo sugnaaday laajran ujro iyo mushqaayad in kunnaa haddaan ahaanno naxnulqaalibiina kuwa adkaada ma ogtahay odaga weligiisu baasha iska dhuuqay boqortooyada maanta janjalka lagula dheganya waa lagu haystaa maanta wax ogolya nimanka siday u yaqaaniin meesha maaragtay meesha wax lagu goosto say u yaqaaniin fiili maadaama uu boqor weligii iska dhuuqayay ahaa maantana lagu haysta baashii markay yimaadeen intaysan dagaalkii gelin ay yidhaahdeen intii wax ogolyaan ka qaada waxay yidhahdeen haddaan adkaanno oon meel kaa saarno maanta muuse wax noo ogosha hadda fiiri boqolkiisu wax u ogolaaday mushqaayad iska daayiro qaala fircoon wuxuu uhi nacam haa mushqaayad waadeedihiin wa inakum idinka idan markaad adkaataan la min almuqarabiina kuwa lasoo dhaweeya ka mid tihin iska daayiri mushqaayad mushqaayad qaata xataa kolada aan madaxtooyada laga celin oo iska soo gasha madaxtooyada kuwaasaad banoqoydaanu yidhi xayta mushqaayadaad sheegaydaa aabaashi dhimeedaa laysku haystaabe marka waa saas binu aadamka daciifnimadiisa kutusa waa ninka dhama ilahnimada sheeganaya siduu wuxuu u ogol yahay fiiri marka sidaas ayuu ku yidhi qaala lahum muusa alqu ma antum ulquum marka waxaad mooddaa aayaddan suuratu shucaraa markii waxa weeye layska hor yimid in nabi muuse hadalka bilaabay saasaad mooddaa marka waa la soo gaabiyey laakiin suuratu daahaan ugu tegi doono oo kasii faahfaafsan hadalka waxaa bilaabeen ayaga markii layska hor yimid ayagaa bilaabeenoo qaaluu yaa muusa imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna awala man alqaa waxay yidhaahdeen muuse inaad tuurato waxaad haydo iyo inaad noqonno qolada ugu horraydo tuurayda labadaas kala dooro markaas wey markuu nabi muuse hadalkan yidhi qaala lahum wuxuu ku yidhi muusa nabi muuse alquu tuura maladii kii antum mulquuna kuwii tuuraay aad tihiin waxaad haydaan halkaa soo dhigiy meeshaasna waxaa laga bartaa sida ahlubaatilka munaadarada ama niqaashka loola galo qofka ahlubaatilka ah lagama yeelo adigu hadal anaa dambaynaye ma laga yeelo ma laga yeelo waxa weeyaan qofka mar hadduu ahlubaatil yahay waa dhib badan yihi waxaa dhacayda caamaduna hadba kii dambeeyay un ay raaca waa wax la ogyahy oo waxa wey caamadu badanaa waa dad cajaa'iba marka inta xaqii aad sheegto uu baatil iyo shubha ka daba marina markaasuu leey khalaas waana dhammaan shubhadaasaa dadku ku baaba'aya laakiin waxaa la haa waxad hayd halkaas soo dhig markaasaa jawaabta iyo cilmiga saxiixa laga daba mariya si ummaddu ay u dawowdo oo cudurkii markuu yimaado kadib loo daweeyo laakiin haddaan inta caafimaadka hormaro cudurku daba maro cudurkiiya dadku la tegayaan marka wuxuu yidha halkaad soo dhig waxaad hayso duunku ihahdo hormari maa waa lagu kala tegaa lagu kala tago dhe adaa baatil watay aniga maa xaqigiian wataa tii la kala tago baadiloobaa dhib qabee laakiin marnaba lama yeelo baatilka inuu ummadda ku dabamaro marnaba lama aqbalo ha lagu kala tago haddaan waxa wey baatil inta ummadda ku dabamarila ha u sabab noqon ummaddan in baatil inta dhawooda laga bixiyo lagu kala tago weligaa ha u sabab noqon marka nabi muuse wuxuu ku yidhi tuura waxaad tihiin wax kuwa tuuraya fa alqow way tuureen xibaalahum xargahoodii iyo wa cisiyahum ugahoodii waxay wataan mid walbaaba waa wax fara badan sixrolayaalka aaday u fara badan yihiin xaafid ibnu kaiir waxay yidhahdeen culummada ahlicilmi waxay yidhahdeen uu yidhi qaar ka mid ah siddeetan kunay ahaayeen kuwa sixrolayaalka kaliya siddeetan kun oo sixroolay wey midka ugu yarna uliya wuxuu sitaa dhici karta waxa weyn iyo ul iyo xarig dhulkay dhigeen ushii iyo xariggii ay dhulka dhigeen dhammaan mid walbaaba dadki waxay u maleeyeen inay socdaan oy abeesoon yihiin ma socdaan waa ul iyo xarig xaqiiqaa ma socdaan laakiin dadkiiay indhasarcadiyeen sixirku shayga xaqiiqadiisa ma bedelo miiskan waxaan ahayn kama dhigi karo laakiin qofka indhihiisa la sarcadina markaasaad adugu waxaad u fahmayen miiskaanu wax kale inuu yihi ushii iyo xariggii ay dhulka dhigeen dadkiiyaa wax kale u arkay ilaa dadkia la indhasarcadinaa indhasarcaadiska qofka indhihiisaa la sarcadiya maahane shayga xaqiiqadiisa lama bedeli karo cid aan allahan xaqiiqa ma bedesho soo ma jeedid marka siduu ilaah subxaana wa tacaala uu suuratulacraaf ku sheegay saxaruu acyuna annaas wastarhabuuhum wa jaa-uu bisixrin cadiim dadkii ay indhahoodii inta sixreen ay cabsi geliyeen ilah wuxuu idhi sixir weyn ay la yimaadeen ka warran sixirka ilahay weynan ku tilmaamay sixir weyn ayay la yimaadeen suuratu daahana waxaa lagu sheegay sixirka weyn waxay ahayd urihii iyo xargihiiya dadku waxay u malaynayaan inay soconaydo abeesooyin soconaya inay yihiin faidaa xibaaluhum wa cisiyuhum yukhayalu ilayhi an min sixrihim annaha tasca sixirkooda dadkooda dadkii waxaa loo malageliyey inay soconaydo marka waa ay tuureen waxaad moodaaba inay soconayaan dhulkiiba isla dhaqaaq faafa way tuureen xibaalahum xargahoodii iyo wacisiyahum ulahoodii dadkii waa sixreen waxaad moodaa inay wada soconayaan markaasay dhaar iyo hanjabaadna ku dareen wa qaaluu waxay yidhaahdeen bicizati fircawna badaas laba dariiqay leeyihiin ahlu tafsiirka in laga dhigo baaulqasam way ku dhaaranayaan oo waxay leeyihiin nuqsimu waan dhaaranaynaa bicizati fircawn fircoon awooddiisaan ku dhaaranaynaa innaa annagu la naxnu annagu alkhaalibuuna kuwa adkaanayaana iyo in ba'da sababya laga dhigo oo markaas ay yidhaahdaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen bicizati fircawna bisababi cizati fircawn fircoon awooddiisa sababkeed innaa annagu la naxnu alkhaalibuuna kuwa adkaanayaana awoodda fircoon maadaamaan ku tiirsannahay adkaanayn ma garan marka muuse inuu alla ku tiirsan yahi taasaa ka hoos baxday soo ma jeedi markay tuureenoo wixii isla dhaqaaqeen fa alqaa wuu tuuray muusaa nabiyullaahi muuse casaahu ushiisiiyuu tuuray fa idaa isla markiiba waa idaa fujaa'iyaa hiya ushii talqafu waa haldhakabsane sida digaag raashin loo firdhiyey ay haldhakab dalaq xabadkan soo qaba dalaq iska siisane wixii xabadxabada loo laqay ibr faidaa isla markiiba hiya ushii nabi muuse talqafu way gurubsaneen sida maaragta digaag loo firdhiye raashin ayay iska gurubsaneen faidaa isla markiiba hiya ushii nabi muuse talqafu way gurubsaneen maa ya'fikuuna waxa ay xaqiiqada ka gediyeen ilaa moftay ul ay aheed markaasay maxay u tuseen dadkii mas inay tahay xaqiiqadii ka gediyeen xaqiiqadii wuxuu waa ul iyo xarig markaasay dadkii waxay u tuseen intay indhasarcaadiyeen inaysan ul ahayne ay tahay abeeso marka shaygan ay dadka ka indhasarcaadiyeen xaqiiqadiisa ka gediyeen ayay gurubsane oo haldakabsane halba maray soo qaban markay intaas arkeen sixoolayaalkii waxay yaqiiniyeen inaysan ahayn waxaanu sixir banu aadan la yimi sababtoo ah sixir ayagaa yaqaan waa dadkii ugu sarreeyey waa culummadii sixirka waxay garteen inaan banu aadan aan rabbulcaalamiin ayidayn waxaan la imaan karin ee waxaanu ay yihiin ayidaad ka timid rabbulcaalamiinkii nabi muuse sheegayey rabbulcaalamiinkii uu yidhi waa isoo diray xaggiisa inay ka timid oo waxaanu ay ka baxsan tahay daaqadda iyo awoodda banu aadanka taasay yaqiiniyeen taasay yaqiiniyeen khalaas waaba wada islaameenba fa ulqiya waa la riday assaxaratu sixroolayaalkii awalay sixroolayaal ahayn hadda sixroolayaal maaha waa muslimiinba waa bictiraari maa kaanu horay u ahaayeen sixroolayaal hadda sixroolayaal maaha ee awalay ahaayeen biictibaari maa kaanu weeye fa ulqiya waa la riday assaxaratu sixroolayaalkii saajidiina xaalayihiin kuwii sujuudsan alle u sujuudsan qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay birabbi alcaalamiin caalamyaalka oo dhan rabbigiisaan rumaynay ilaa nabi muuse ku baaqay rabbilcaalamiin hala rumay soo maaha si marka ay arrintu u sii cadaato ilaa hadday intaas ku gaabiyaan waxa dhici karta inuu fircoon yidhi ana ii sujuudan rabbulcaalamiinku waa aniga si ay arrintu u sii cadaato waxay yidhahdeen rabbi muusa muuse rabbigiisa ah annagu rabbulcaalamiinka aan sheegaynaa waa rabbi muusa muuse rabbigiisa iyo waa haaruuna kaasaan ula jeednaa yidhahd ha caddaato arrintu ku bayaani ama ka bedelo marka xaalad aad u weyn ayaa arrintaasu noqotay gargaar aad u weyn ayaa dhacay caalamku ma xaadirinuu xaafid ibnu kaiir weligood caalamku ma arag waxa weeyaan iska hor imaad oo xaq iyo baadil inta iska hor yimid xaqu saas u adkaaday oo waxaan caalamka marna ka dhicin taasoo kale arrintii sidaas aheed fircoon waa ka kibrey kibilkiisiyaan xaqii seejiyey arrinta iyadoo iska cad markaasuu goodda iyo hanjabaad bilaabay taasuna waa dariiqadii waa maxay dawaaqiidda dariiqada lagu yaqaan mujrimiinta weeye xaqu markuu caddaado inuu xoogga adeegsado markuu xujo waayo oo yidhahdo waa ku dilaa waa ku xiraa waa ku xabsina waa ku ciqaaba inuu yidhaahdo waa dariiqada mujrimiinta ee dawaaqiidda qaala fircoon wuxuu yidhi aamantum ma u rumayseen lahu muuse qabla an aadana lakum intaanan idiin fasixin innahu muuse lakabiirukum waa macallinkiinnii alladii macallinkii callamakum idin baray asixra falfalka falasawfa mar dambe ayaadna taclamuuna ogaa doontaan wabaala maa facaltum waxa aad samaydeen cirib xumadooda la uqadicanna wallaahi waan googoynaaho googoynaa aydiyakum gacmihiinna wa arjulakum lugihiinna min khilaafin isdhaaf xaala ay ahaadeen wala usallibannakum waan idin salbinaaho idin salbinaa ajmaciina dhammaantiin qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii laa dayra wax dhib ah calaynaa dusheenna ma ahaanin innaa annaga ilaa rabbinaa rabbigeen intii kaa aan munqalibuuna kuwii u gaddoomayan nahay innaa annaga natmacu kuwii damcayaan nahay an yakfira lanaa inuu noo dhaafo rabbunaa rabbigeen khadaayaanaa gafafyaalkeenna an kunnaa liajli an kunnaa inaan ahaanay darteed awala almu'miniina kuwii xaqa rumeeyey kuwii ugu horreeyey fircoon goodi iyo hanjabaad ayuu bilaabay laakiin waxaan iimaanahayn ugama siyaadin muminiintii wax aan iimaanahayn ugama siyaadin waa meelaha ay yidhaahdaan waxa weeyaan bacdu culummaa jahli wax ka liita lama arko jahli wax ka liita lama arko waxay yidhahdeen sixirku waa xaaraan bal xaaraan inuu yahay iska daayo waaba kufriba oo xaaraan waa yahay laakiin xaaraantiia kala darajaada soo maha ila kufrigu xaaraantu ka mid yahay waaba kufriba sixirku waaba kufri wa maca daalika dadkii sixirka yiqiin aa ka roonaaday kuwii aan oqonin markii xaqii la caddeeyey sababtoo ah qofkii awal sixirka yiqiin lagama dhaadhici karo muuse wuxuu la yimid waa sixir sixir ilaa isagaa yiqiin qaabkiisa iyo meelaha uu laga qabto isagaa yiqiin waxa uu la yimid muuse inuu awood ka wen yahay waa ku qan laakiin qofkii aan sixir oqoon weli waxaa loogu sheekaynaa muuse sixir wada kamana qancaayo maxay marka kutusaydaa jaahilnimo wax ka liita inaan la aado macnaheeduna maahan sixirkaa la barto sixir waa xaaraan iyo gaalnimo ee waxay tahay xaqaa la barto qaala wuxuu yidhi fircoon aamantum ma u rumaydeen lahu muuse qabla an aadana lakum intaanan idin fasixin fiiraade kibirkiisa xataa iimaanka in looga idan qaatuu rabaa iimaanka xataa in looga idan qaatuu rabaa waa dariiqada fircooniyada la yidhaha fircoon dariiqadiisa waxay tahay xataa iimaanka inaad uga idan qaadato waa baatil xaqa waxa weeyaan iyo iimaanka qofna loogama idan qaato ee waa la qaataa soo ma jeedid wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi fircoon aamantum lahu muuse ma u rumaydeen qabla an aadana lakum intaanan idiin fasixin macnaha wuxuu leeyahay waxay ahayd maadaama aan xaakimkii meesha ahayd waxa weeyaan munaadarada iyo doodii dhacday aniga in laga warsugo daan in idhaahdo waa u guulaysta hala raacaad rumaydaan daan idhaahdo ma guulaysan ee yaan la raacina aad raacdaan saas ayadu leeyahy saad iiga tilaabsateen saad iiga tilaabsateen arrintaasuu ku hadla markaasuu been cad oo baadiluu ku hadla fiiri wuxuu yidhi innahu muuse lakabiirukum waa macallinkiinni kabiirka macallin waa leedahay waxa weeye lakabiirukum waa ra'iiskiinni oo sixirka idinkugu madax ahaa taasna waa macno innahu muuse innahu muuse lakabiirukum waa kii idinkugu weynaa alladii kabiirkii callamakum idin baray asixra falfalka arrintaas marka inay baatil tahay qof kasta waa ogi sababtoo ah sidaan soo ogaanay muuse goormuu ka baxay masarba toban sano ka horuu ka baxay soo ma toban sanuu masarba ka maqay markii horeba guriga uu joogi jiray fircoono waa la yaqaan inuusan sixirna oqon dadna bari jirin markuu dalka ka baxayna masar o dhan baa ka baxay hadduu soo galay markuu yimidna wuxuu ka soo dhul bilaabay fircoon laftirkiisa sixroyaalkan asagaa fircoon magaalooyinka ka soo arooriyey maba is arag yowman baaba maalin xataa isma arag nabi muuse iyo sixroryaalka marka goormuu ka bata ilaa macallin waa inaad muddo badan la joogtay goormuuba ka bata marka waa arrin xataa asna waa ogyahay inay been tahay dadka uu waxa weyaan u sheegayana waa ogya inay been tahay laakiin qofka siyaasadda fircooniga ilaalinaya ma xishoodo beenta kama xishoodo wax xataa dadka dhan ay ogya inay been tahay uu iskaga hadla ha waa dariiqada fircooniyada la yidhahda siyaasadda fircooniyada ayaa saas dhaqankeedu waa hanjabeeye wuxuu yidhi falasawfa mar dambe marka aan idin ciqaabo ayaa taclamuuna ogaa doontaan mafcuulkiyaa la xadfay taclamuuna wabaala ficlikum wabaala maa facaltum wey wabaala maa facaltum waxa aad samaydeen cirib xumadeeda markaan idin ciqaabaad ogaa doontaan waa dhaartay la uqadicanna waan googoynayaaho googoynayaaho googoynaa wallaahi eydiyakum gacmihiinna waarjulakum lugihiinna min khilaafin isdhaaf xaalay ahaadeen waxa weyn isdhaafan idin jarin gacanta midigtaa lugta biixda gacanta midigtaa lugta biixda saasaan idin jarjaray laakiin qofka iimaanka hadduu dhab u qaato maahan wax iska sheegashaa waxa weeyaan hanjabaad iyo waa ku ciqaaba iyo waa ku googoyna ma looga leexi karo sababtoo ah qofka iimaan kale wuxuu qaanic ku yahay naftu inaysan marna joogin ama ka cadowgaanu ha ku googooyo ama waxa weeyaan si kale ha kaaga baxdo marna naftu joogime haddaad marka maanta istidhaahdo diinkii ka tanaasul yaan lagu jarjarine hadhow waxa weeyaan adoo naftaada cidna kaa gadan ayay meel cidla iskaga bixin laakiin maanta haddaad ku sabarto xaqa dartiis laguu jarjaro naftaadi waa gadatay yaad ka gadatay allah muminiintana sidaas awalballaan inay ilaahay ka gadaan naftooda soo maa naftooda inay alla ka gadaan waaba sidii laam marka naftu marna joogi maydee yaa qiimo badan inay kaa baxdo maalin ay wax weyn kuu goydo iyo inay waxa weeyaan sidii rafiiqa ruuda aad guriga hortiisa iskaga tagto waxa weeyaan isku qiimo maaha soo ma jeed isku qiimo maaha marka qof iimaan dhabale waxa weeyaan xaq loogama leexi karo waa ku ciqaaba ma looga leexi karo qof iimaan dhabale wala usallibannakum waan idin salbinaa salbiga waa idin daldala wey daldalaada wey qofka inta waxa weyn labada gacmood laga xiro xagga tiir iyo xagga tiir ah tiir saas loogu xiro wey waa idin daldalaa huley waa sida ay waxa weeyaan sheegtaan waxa weeyaan krishtanku in yahuudu nabi ciise u dishay waa kuwa sanabka ay caabudaan saas ah soo maa krishtanka oo waxay leeyiin nabi iyullaahi ciise la daldalayay nabiyullahi ciise ciise aa la daldelay saas darteed saliibka ay caabudaan dhan waa saas waa qof waa magaciisoo saas ah ay leeyihin sida ay leeyihiin oo waxay leeyihin sidaana loo daldelay marka salbinta waa qofka inta tiirka lagu xiro labada gacmood midna xagga lagu xiro midna xagga lagu xiro tiirka saas loogu xiro marka waa inin daldalahu leeyihi waa idin salbinaa waa saas wey walaa usallibannakum wallaahi waa idin salbinaa oo idin salbinaa ajmaciina dhammaantiin qaaluu waxay yidhaahdeen laa dayra wax dhiba leeda khabarkeeda waa la xadfaa qiyaas weeye marba haddii la fahmi karo laa dayra wax dhiba calinaa korkeenna ma ahan arrintaas dhib naguma haydo sababtoo ah innaa annaga ilaa rabbinaa rabbigeen intii ka ah munqalibuuna kuwii u gadoomayaanna annaga waxaan aaminsannahay marka naftu naga dhacdo allana la horgeynaa in allaha laa yudiicu ajra muxsiniin allana ma dayaco dadka camalkooda wanaaji ajarkooda wuu og yahay waxaanala ku samaynaa waxaanala marsiinaa isagaa naga abaalmarina marka taas anagu dhibsan mayno ha noogu hanjabi innaa annagu nadmacu waxaan damcaynaa ha yidhaahdeen an yakfira lanaa inuu noo dhaafo rabbunaa rabbigeen khadaayaana gafafyaalkeenna an kunnaa liajli an kunnaa inaan ahaanay darteedna uu noogu dhaafo awala almu'miniina kuwa xaqa rumay kuwa ugu horreeya nabiyullaahi muuse dadka ugu horreeya mu'miniina raacay raaciddaas aan u hormarnay horumarintu illaa waa fadiilo gooniah waa fadli gooni ah welidaas saas daraaddeed nabiyullaahi muxamed dadkii u hormaray waa lama fadli eka والsaabiquuna اlأwaluun min almuhaajiriina wاlansaar lalama fadli eka lalama fadli eka soo ma jeedid nabiga salى اllahu alيه wasalam wuxuu ku dhaartay waxa weeye raggii saabiqiinta ahayee hore mid hadday bixiyaan hal madaal qofka ka dambeeya xataa saxaabadii ka mid a ee waktigii fatxigu dhacay ee la guulaystay ka midana buurta uxud oo dahaba uu bixiyo inuusan la ajri kaa karin ma la ajri kaa karo maxaa yeelay xaqa marka uu gariibka yahay ee uu dadka yar yahay qofka u degdega ee garab istaaga iyo marka waxa weeye awooddu timaado ee muslimku cisooba qofka iska raaca labadoodu ma sinna ilahay agtiisa ilahay waa cadli maalin islaamku gariib yahay ee cadowgiisu uu badan yahay qofka raacay ilaa maalinkaas qofka raacaya kursi ma ma raadin maal ma raadin magac ma raadin raalli ahaansho ilahay unbuu raadin waa ujeedaa laakiin maalinka islaamku cisoobo oo isagu qalabada leeyahay kii kursi rabaan raaca kii dhaqaala rabaa raaca mii iimaan raba iyo diin raba waa iska raaca waxa weeyaan marka ma sinaa karaan labadaas ma sinaa karaan marka waxay yidhahdaan u hormaridda aan xaqa u hormarnay aan ilaahay uga rajaynayna dunuubtan hore u shaqaysanay inuu noogu dhaafo idan marka qofka muuminkaa fursadaaso kale waa inuusan dayicin xaqa inaad noqoto aduu qofka u hormar oodan noqon wuxuu ma xaqa hadday yihiin bal dibaan ka arki doonaa xaq hadday yihiin dib lagama arko wuxuu ma xaqa mase waa baatil hadday tahay haa waa la hubsadaa ilaa hal nafaad leedahay naftaada meel iskagama baroobeeyo laakiin markaad hubto inay xaqii tahay waxaa lagu lagu degdegaa inaan lagaaga hormarin ood noqoto dadka nasiibka u yeesha xaqa hore inay u gargaaraan xaqa taas weeyaan intaas markay dhacday إلى وحر سبحانه وأوحينا وحن أوحيوني إلى موسى نبي الله موسى أن أسري أي أسري لقلمو بعبادي الدومديدة إنكم إذنك متبعون كوي لصور عياتهين فأرسل فرعون فرعون ودري في المدائن مقالوين كودري حاشرين كوا أصو أروريا إلى مديسة وحنا يري فرعون إن هؤلاء كوا لشرذمة وكوح كوح راسو قليلون ير وإنهم كوح راسو لنا أنك لغائدون وكوين عرق قليني وإنا أنك لجميع لجمع كوحا النهي جمع حاضرون الدكتون فأخرجناهم قال تعالى إلى وحيري فأخرجناهم وان بحنا فرعون iyo qoomkiisii min jannaatin beerageeda lahan ka bixinay wa uyuunin durduro ayaan ka bixinay wa kunuusin kaydad ayaan ka bixinay wa maqaamin guriyaan ka bixinay gurigaasoo kariimin wanaag badan almru arrinku kadaalika waa sidaas wa awrathnaahaa hantidii aan ka bixinay waxaan dhaxal u siinay bani israa'iil reer bani israa'iil markii ay dhacday munaadaradii amase doodii oo xaqii adkaaday oo sixroorayaaloo dhan ay rumeeyeen waxa weeye nabiyullaahi muuse waa dhex joogay muddo oo uu xaqa bayaaninayey uu magaalooyinkii masar joogay xujooyinkiiuu ku oogay fircoon iyo qoomkiisii waa loo sheegay xaqii reer banu israa'iil nabi muusey rumeeyeen reer banu israa'iil nabi muusey rumeeyeen qof iska haddee fidnoobay oo sida qaaruun iyo wax lamida maahane oo ayaan darra ku dhacday aarkoodii iyo aqlabiyadoodii waxay rumeeyeen nabiyullaahi muuse markay rumeeyeen oo waxa weeyaan fircoon iyo qoomkiisiina xujadii lagu oogayoo xaqu cad yahoy kelib u diideen rabbulcaalamiin nabiyullaahi muuse ayuu amray habeenkii dambe wuxuu idhi dheyn reer banu isra'iil la dheelmo habeen madow la dheelmo wa awxaynaa waxaan u waxyoonnuu ilaah yidhi ilaa muusa nabiyullaahi muuse an asri anta waa mufasiradii ilaa awxayna a ka horeyda jumla fiiha macna alqowli duuna xuruufihi an asri ey asri la dheelmo bicibaadii addoommadayda la dheelmo innakum idinka mutabacuuna kuwa la soo raacayaa tihiin fircoon iyo ciidankiisu waa idin soo raacayaan idinkoo sidaas og la dheelmo amarkiiuu qaatay nabiyullaahi muusa habeenkiiuu la dheelmaday saqda dhexe iyadoo la hurdayan war laga hayn uu wax alla wixii reer banu israiil muminiin wixii ahaa habeenkiiuu la dheelmaday wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waxay culummada taariikhdu sheegaan waxa weeyaan marka uu la dheelmanayey inay ka caariyaysteen reer banu israa'iil qoladii faraacinada xulliyo iyo dahab iyo aad u fara badan ayay ka caariyaysteen waana tageen waagu markuu beriyey wax joogaba lama arkaba hal qof magaaladii laguma arko reer banu israa'iila gaalkii weynaaye fircoon lacanahullaah ee waxa weeyaan ilaahnimada sheeganaya iska daa in la caabudee xataa amar laga qaadan ma magaalada ma ka taga xataa la dhihima ka war aad arrintaas uga carooda markaasuu wuxuu u kala diray magaalooyinkii oo dhan uu mas-uuliyiin u kala diray uu yidhi inta anugu aan xukumo yaan qof ku harin hadday tahay wasiiradii hadday tahay waxa weeyaan golo shuuro iyo baarlamaan hadday tahay ciidan hadday tahay waxa weeyaan ahlulxalli walcaqdi dowladdiisa wax alla wixii wax yidhaa iyo wixii wax tara ha la iisoo kulmiyo oo waxaan alle wax ka reebi xataa qaar meesha ku reebto ma gartaan dhammaan ciid wixii isu keenay kaasuu dabagala uu yidhi waa inaan dabagalna kooxdan meel saarna ilaah wuxuu ihi subxaana fa arsala wuu diray fircawnu fircoon filmadaa'ini magaalooyinkii wuxuu u diray xaashiriina kuwa u soo aruuriya dadka kuwa dadka soo aruuriya waxba ka tegin ayuu diray magaalo kasta u diray uu yidhi iiga soo aruuriya xaashiriina lahu jundahu wa qowmuhu macnaha ciidankiisa iyo tolkiisa wa qaala wuxuuna yidhi soo qadaro inna haaulaa'i kuwa waa nabi muuse iyo mu'miniinta raacay inna haaulaa'i kuwan la shirdimatun koox way qalinoo yar afar madoobaatan miyaa ummaddu waxa weyn waxa weeyaan fidnaynaysa waa inaan gacan bira ku qabanno afar madoobaatay weyu leey koox yar weeye koox yar iyo koox weyn moogta wax laguma miisaamo xaq iyo baadilaa jira ama yaraato ama ha badnaato xaq iyo baadil bisaa jira taasaa ku qaldan yahay marka wuxuuhi waa koox yar wa inahum kooxdaas lanaa annaga laqaa'iduuna waa kuwa nacrogelinaayo waxay samaynayaan wax aan ka caroonin waa kuwaas waa iska tageen ayagana xataa amar weydiisan xala dheelmadeen marka laqaa'iduuna waa kuwa nacrogelinayo oo wax aan ka caroonnay samaynayaan wa inaa annaga waa faanay marka wa inaa annaga la jamiicun la jamcun jamaacan nahay koox manihin annaga xaadiruuna kuwa digtoonna waana laba qiraa'aa jirta xadiruuna iyo xaadiruuna maxay kale yihiin siba wey iyo caymo kale waxay mareen waa isku macno xaadir waxa weeyaan iyo xadir waa isku macno waa kuwo digtoon oo dhowradeen ah dad dhowrad ahaa nahay u leeyahay oo qof dadku moogta isku mid maa qof waa qof iska damanaa oo sonaax haddii hadal xataa la yidhaahdo mar danbuu gadaal ka leeyahay waryaa hadalkii wuxuu ahaa waa la soo jiitay uu leeyahay qofna isla marka koowaadba uu leeyahay hadalkaas maxaa loola jeedaa hadalkaas hadal saasaan loola jeedaa isla daqiiqadaas uu dareen qaada waa qof dhowrad ah oo khatar ah dadku isku mid maaha marka aimadaas waxa waa isku mid faraa wuu kala qaaday wuxuu yidhi xaadir waxaa la yidhaahdaa qofka markaas uu digtoon ilaa qof kasta xataa damana kastuu ya mar waa digtooyi mar waxaa jirta yargarow qaato marka xaadir waxaa la yidhaha qofka markaas digtoon xadirna waxa la yhaha qofka laguba abuurayba digtoonida oo dhowradnimada u abuuranba isaga dhan mar kasta qofka waxaa jira is jira xataa qofka saaxiibkiisa la hadlaayo kelmad uu yidhah u leey xaadna ula jeeda u leey isla daqiiqadii qof saasaa jira saas u abuuran marka faraa wuxuu leeyahay saasaa loo kala qaada marka xadiruuna dad digtoonidaba lagu abuuraya mahay dabiicad u tahay xaadiruuna dad markaan soo deg markaan digtoonaa mahay wa innaa annaga la jamiicun la jamcun jamaacaan nahay dad badanaan nahay xaadiruuna kuwa digtoonaan nahay khabarun bacda khabarin ilaah wuxuu yidhi subxaana fa akhrajnaahum waa ka soo saarnay fircoon iyo qoomkiisii min jannaatin beerageeda leh aseendooyin beerageeda waaweyn leh ee midhuhu ka baxeen aan ka soo bixinay wa cuyuunin durduraan ka soo bixinay ilaa iska qulqulayo biyaa oo durdurro ah taasaan ka soo bixinay wa kunuusin kaydad lacagahoo meelo ku xaraysan ayaan ka soo bixinay wa maqaamin guri kariimin wanaag badan guri aad u sarreeya ayaan ka soo saarnay ilaah yidhi yaa lagu waleejiyey hantadii alamru kadalika waa khabar mubtada la soo qadarin alamru arrinku kadalika waa sidaas wa awrathnaahaa maalkaas waxaan dhaxal u siinay bani israaiil reer bani israiil haada mid kuraadee loo celi marka balilaha awooddiisa fiiri waxaasay dhex deganayeen halkee loo wadaa loo bixiy ha la bixiyo ha laga bixiyo guryihii iyo lacagtii iyo durduradii iyo beerihii aseedooyinkii halkaa loo baxshay aadeen ilaa jaxiima jaxiimay aadeen isla daqiiqadii naftuka dhexda jaxiima lagu go naara subax iyo galabba naara loo bandhiga soo ma jeedid subaxdii iyo galabtii sida suuratulkaafir kusoo marnay soo ma jeedid naara loo bandhiga halkaasaa loo bandhiga beerahaas iyo aseedooyinkana laga saaray wax alla waxay hanti hayeen ayaa lagu wareejiyey qoladii wiilashooda la gawrici jiray gabdhahooda la haraari jiray kuwaasaa lagu wareejiyey markay iimaanka qaateen marka maxay ku tusaydaa qofkii ilaahnimo sheega jiroo gaadhay awooddiisa qabaa'il dhaan inuu midku rabo waxa weeyaan uu dilo wiilkiisa kuu rabana daayo kuu rabana rarto waxa weeyaan ilaahnimana uu sheegto saasna lagu caabudo ilaah markuu caasiyey ciribxumada uu ku dambeeyey ya ciribxumada uu ku dambeeyey qof ilaah caasiya inuusan qiimo lahayn dulliga uu ku dambeeyey ta nafta laga jiiday aa jaxiime loo jiiday dadkii la raranayay sidaas u dulaysnaa maalinka iimaanka iyo diinta saxda qaateenna ilaahi weynaa wuxuu ku wareejiyey wax alla waxay reer fircoon lahaayeen oo adduunka inta la joogay aakhirana raallihaansha ilahi janna ilayhi muminiinta soo ma jeedin marka war qof kasta taas cibra ugu sugan qofkii caqli yar leh iyo dareen yar leh cibra ugu sugan ilaa wuxuu yihi subxaana fa atbacuuhum waa ka daba tageen fa atbacuuhum laxiquuhumaa loola jeeda markaan faatbacuuhum faatbacuu reer fircoon waa ka daba tageen hum reer bani israa'iil mushriqiina xaale ay yihiin kuwe qorax soo bax jooga marka qoraxdu soo baxaydo falammaa taraa aljamcaani labadii kooxood markay is arkeen qaala waxay yidhaahdeen asxaabu muusaa nabiyullaahi muuse saaxiibadiis innaa annaga la mudrakuuna kuwii laga daba imaanayaan nahay qaala nabi muuse wuxuu yidhi kalla ka jooga ma ahan arrintuu sidaasi inna maciya aniga la jirkaygu ahaaday rabbii rabbigay sayahdiini asagaa igu hanuuninaya dariiqa aan ku badbaado qaala tacala ilaah wuxuu yidhi fa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa muusaa nabiyullaahi muuse an adrib an ey wey an idrib ey wey ant an idrib ey idrib wey an an idrib ey idrib ku dhufo bicasaaka ushaada albaxra badda ku dhifo waa ku dhuftay fanfalaqa waa kala dilaacay baddii fa kaana wuxuu noqday kullu firqin qayb kastaaba ka dowdi buur oo kale buurtaasoo alcadiimi weyn qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa aslafnaa waan soo dhowaynay uma halkaas baddu ka kala dilaacday alaakhariina kuwii kaloo faracinad yaan ku soo dhowaynay wa anjaynaa waan badbaadinay muusaa nabiyullaahi muuse iyo waman dadkii macahu la jiray ajmaciina dhammaantood uma agraqnaa waan maashaynay alaakhariina kuwii kale qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi inna fii daalika arrintaas oo nabiga iyo mu'miniintii in la badbaadiyey ah cadowgii allena la halaagay la'aayatan calaamad wax lagu kala gartaa ku sugan oo lagu cibro qaato calaamad lagu cibro qaato ayaa ku sugan wamaa kaana akharuhum dadka badankooduna ma ahan mu'miniina kuwa xaqa rumayna wa ina rabbaka rabbigaa la huwa alcasiisu waa alla qaalib ah alraxiimu oo naxariis badan fircawn markii layskugu keenay ciidan iyo qoomkiisii wuxuu yidhi aan raacdayna ka daba tagno waa ka daba dheelmadeen waa ka daba dheelmadeen waa raacdeeyeen qoraxdu maray soo baxaydo qoraxdu maray soo baxaydo ayay ka daba tageen ayadoo nabi muuse iyo qoomkiisii ay bad geeskee taagan yihiin oo hortooda badu ku gaafan tahay dhabarkiina ciidankii fircoona ka soo socda halkaas u dhexeeya horay meel ay aadan male bada ka horreyda gadaalna waa fircoon iyo ciidankiisi halkaasaa laysku arkay ilah wuxuu ihi subxaana fa atbacuuhum waa ka daba tageen ay laxiquuhum wey way ka daba tageen mushriqiina xaale ay yihiin kuwa jooga qorax soo bax marka qoraxdu soo baxaydo iyadoo ah falamaa taraa aljamcaani labadii jamc markay is arkeen jamcii nabi muuse iyo jamcii fircoon qaala waxay yidhaahdeen asxaabu muusa nabi muuse saaxiibadiis innaa annaga la mudrakuuna kuwii laga daba imaanayaan waana la qabana waa kana horena badaa naga haydo gadaalna cadowgii waa kana qaala nabi muuse wuxuu yidhi kallaa ka jooga laysa alamru kamaa dakartum ma ahan arrintuu saad sheegaydaan fiiri kalsoonida iyo yaqiinta uu nabi muuse joogo sidaas way sida mu'miniinta laga rabaa nabiyullaahi muuse hortiisa badaa ku xidhan gadaalna cadowgii waa kana marna ha ku shakin inu leeyay nala qaba ma muuminku waa inuu saas ilahay ugu kalsoonya saasaa la rabaa yaqiin dhabuhu ku sugan yahay ma ahan walawala iyo malamala maaha wuxuu yidhi inna maciya aniga la jirkaygu ahaaday rabbi rabbigay maciyadan oo maciyadii khaaska aheed rabbiya ila jire binnasri waalta'yiidi waalxifdi waalkalaa'ati ilaaha ila jira gargaar iyo xay iyo ayidid iyo xoojin waardiye iyo ilaalin allah iigu filan aniga sayahdiini ay isagaa i hanuuninaa lidariiqin anjuu fiih isagaa igu hanuuninaa wadda aan ku badbaado sayahdiini isagaa igu hanuuninaa lidariiqin anjuu fiih qaala tacala wuxu uhi fa awxayna fada fiili waa tartiib iyo tacqiib uu hadalkii yidhi sooma daahin nasrigii alleh markuu nabi muuse sidaas yidhi ou rabbi saas ugu kalsoonaaday isla markii rabbi waa u waxyooday fa awxaynaa waxaan u waxyoonnuu ilaah yidhi ilaa muusa nabiyullaahi muuse an idrib ey idrib ku dhufo bicasaaka ushaada albaxra badda kaa horreyda ku dhufo waa ku dhuftay wey markuu ku dhuftay fanfalaqa waa kala dilaacay fa kaana wuxuu noqday kullu firqin qayb kastaaba ka dawdi buur oo kale buurtaasoo alcadiimi weyn wuxuu idhi cabdullaahi ibnu cabbaas reer banu israa'iil waxay ahaayeen laba-iyo toban jufo ama laba-iyo toban qabiiloo yaryaray kale ahaayeen markuu saas usha ugu dhiftay baddi laba-iyo toban waday noqotay oo laba wadoo kasta biyihiiya buur inta noqdeen ay sida barafkii meel u fadhiya xaggana u dhici maayan xaggana udhici maayan saas u taagay ilaahii jilciyeyaa dhagax ka dhigay uu ku dhuftayba markaasay qabiil walba waddadan iska mar khalaas fircoon waa nacas waxa weyan qofaan ilaah garanayn waa nacas waa noogu wada dhifato yiri waa iska soo orda in lagu wada dhiftay mooy markaasuu iska soo gala waa iska soo galay fiiri nacas ilaa wuxuu yidhi subxaana wa aslafna waa soo dhoweynay uma halkaas oo badda laga kala dilaaciyey alaakhariina kuwii kale kusoo dhoweyn iska soo aadeen waddadiiay soo mareen wa anjaynaa waan badbaadinuu ilaah yidhi muusaa nabiyullaahi muuse iyo waman dadkii macahu la jiray ajmaciina dhammaantood waa ka wada bixin kii ugu dambeeyey markuu ka dhammaaday fircoon iyo qoomkiisii kii ugu dambeeyena uu soo galay hal midna uusan ka dhammaan a ilaahay badda isku dhuftay markaasaa hal mara lagu fariisay soo ma jeed ilaah wuxuu yidhi subxaana uma aqraqnaa kadib waxaan maashaynay oo biyihii ku qarqinnay alaakhariina kuwii kale dhammaan halkaasay ku tageen halkaas ayay ku tageen ilah wuxuu yidhi subxaana inna fii daalika arrintaas la soo sheegay arrintaas oo hadda aan ka soo hadalnay oo maxay ahayd cajaa'ibta aan ka soo hadalnay waxa weeyaan nasriga ilaah uu addoommada mu'miniinta u gargaaro iyo halaagga ilaahay cadabkiis cadowgiisa uu halaago arintaas la soo sheegay la'aayatan calaamad lagu cibro qaataa ku sugan qof kasta cibraa ugu sugan fircoon kama xoog badnid kamana xoolo badnid sow ma jeedid ilaahay halkaasuu ku dambaysiiyey aakirana cadaab ugu dar sow ma jeedid reer banu israa'iil dunyigay ku sugnaayeen markay diinka saxdaa qaateenna ilaahay weyna ciisadaasu ku dabamariyey adduunkana iyagu dhexalsiiy aakhirana muuminkii ahoo dhinta jannada ilahay u leeyay idan waxa weeyaan qof kasta waa inuu taas higsado oo uu isku dayo inuu nasiib u yeesho inuu noqdo dadka iimaan kale ee adduunkana ilaahay ciseeyo aakhirana ilaahay jannada gelina inaad kuwaas aduu ka mid noqoto oodan wax ku raadin waxa weeyaan xooggaaga iyo xeeladaada inta diinka ilahay ka leexato dad badan ayaa waxa weeyaan oo weliba laa ilaha illa allahu haddana ku hadlaya aa wuxuu leeya adduunka horta xaal loo joogaa adduunka waxaa loo jeedaa mulki iyo maal labadiiba waxna waa iisoo muuqdaan waxna gacantan ku haya ka war bal qofkaaso fircoon maxaad caqli dhaantaa war diinkaaga maxaad u baabi'iday kuwa soomaaliya hadda lagu yidhi maxaa diintaadii ku gadato ku bedelat adduunyaxaa loo joogaa huy soo mulki iyo maal maaha waxna gacantaan ku hayaan waxna way ga soo hor muuqdaan intaas wey soo ma jeedi marka mulki iyo maalka aad ku socoto ma kii fircoon uu ka xoog royi yaa waxaad abaal u leedahay wuxuu abaal u lahaa yaah walilkaafiriina amhaaluha wey gaalada dambena tiiyay leeyi waa inaad taas ogaataa marka qofnow ilaahay caradiisa wax ku raadin wamaa kaana akaruhum laakiin dadka intooda badanu muminiina rumayn maaya wamaa kaana akaruhum dadka intooda badanu ma ahaanin muminiina kuwa rumaynaya sidaas xaqiso uma cadda haddana akaru naas dariiqii fircoonay maraya waxay rabaan xoogooda iyo beenta iyo dicaayadda inay dowladnimo iyo maal ku gaaraan taasay rabaan ayagana dulligay cabayaan ilah wuxuu uhi subxaana wa ina rabbaka rabbiga lahuwa alcasiisu waa midka qaalibka alraxiimu ee naxariista badan watlu aqri nabiga suubano calayhim calaa qowmika qoomkaaga dushooda nabaa ibraahiima nebiyullaahi ibraahim warkiisa ku aqri id waqti ugu war ah qaala nabi ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihiis iyo wa qowmihi tolkiis maa tacbuduuna maxaad caabudaydaan qaaluu waxay idhahdeen tolkii nacbudu waxaan caabudaynaa asnaaman sanamyaal fa nadallu waxaan ahaanaynaa caakifiina kuwa ku negi lahaa licibaadatiha cibaadadeeda kuwa ku negi qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi hal yasmacuunakum ma inin maqlaayaan id waktiga tadcuuna aad tuugaydaan ow yanfacuunakum mase waa inin anfacayaan ow yaduruunakum mase waa inin dhibayaan haddaad caabudi diiddaan qaalu waxay dhahdeen maya bal iskabadaa na maqli maayaan nana anfici maayaan nanana dhibi karaan ee wajadnaa waxaan ogaanay aabbaa'anaa aabbayaalkeen yafcaluuna inay samaynayaan kadaalika sidaas aabbayaalo siday yeelayaan aragnay qaala wuxuu idha fara'aytum bal iga warrama gaalo maa shayga kuntum aad ahaateen tacbuduuna kuwa caabudaa antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaalkiin aabbayaalkii alaqdamuuna horreeyey fa innahum dhammaan isku dare caduwun col weeye colkaasoo lii aniga ii sugnaaday ilaa rabba alcaalamiin caalamyaalka rabbigood maahani halkaanna qiso kaleeto oo cajaa'ib badan ayaa ilaah nooga warramay subxaana wa tacaala addoonkiisii rasuulkiisii khaliiluraxmaan ibraahim imaamu alxunafaa inta ahlu tawxiida imaamkoodii ayaa rabbulcaalamiin qisadiisii nooga warramay nabigeenna suban wuxuu leeyahay nebi muxamedow ku dul aqri ummadaada qisadii nebi ibraahim waa qiso cajaa'ib badan towxiidka ayuu aad nebiyullaahi ibraahim u dhalaaliyey shirkiga iyo dadka ahlu shirkigaana aad u nibcaday waana ka beri noqday waana kalag go-een marka qisadiisu waa qiso tusaale waa qof kastoo ilaah waxidaya soo ma jeedid marka ummadaada ku dul aqri si ay ugu daydaan nebi ibraahim oo ay towxiidka iyo alla kaliya in la cabdo u qaataan oo ay uga beri noqdaan shirkiga iyo ehelkiisa ku dul aqri ilah wuxuu uhi subxaana watlu aqri nabiga suubanow calayhim calaa qowmika qoomkaaga dushooda ku aqri nabaa'a ibraahiima nebi ibraahim warkiisa ku aqri ku dul aqri si ay ibraahim ugu daydaan oo ikhlaaska iyo towxiidka iyo tala saarashada u qaataan oo shirkiga iyo ehelkiisa uga beri noqdaan ku dul aqri id halkaad ku tacallujin waxaad ku tacallujidaa nabaa masderka ku tacalluji id waqti ugu war ah ama ka bedelo id waqti ku aqri qaala nebi ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihiis iyo wa qowmihi tolkiis maa tacbuduuna maxaad caabudaysaa aabbihiis asaga dhalay aazar iyo tolkiisii ayuu ka beri noqday nebi ibraahim markaasuu yidhi waa maxay waxaad caabudaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waan caabudaynaa asnaaman sanamyaal fa nadallu waxaan ahaanaynaa عاكفين كوا كنغي لها أي على عبادة عبادتنا لامتا وحا لوغ الشيء وتعليل لها أي لأجلها سنميالكاس عبادته درتي أن أدول فضلنا إن العابدنا سؤاشان ويديي قال وحير النبي إبراهيم هل يسمعونكم مين مقليا آيات آيات نفير قفو البوبا آيات كاس آيات نفيري waxaan xaqiiqo ah si dhab ah inaad u dareemayso waxa weeyaan dadka hadda qubuuriyiinta ee qubuuraha caabuda iyo kuwii nebi ibraahim uu la hadlaayey inaysan wax yar iyo wax weyn ku kala duunayn haddaan kuwaanu shirki badnayn u fiirso aad bal aayaadkan u fiiri ilah wuxuu yidhi subxaana qaala nebi ibraahim wuxuu yidhi hal yasmacuuna kumaynin maqlayaan id waktiga tadcuuna aad tuugaydaan waxaad iga warantaan sanamyaalkaanu marka aad tuugaydaan maynan maqlayaan taas waa kow waa su-aal labo ow yanfacunakum wax maynan tarayan haddaad caabuddaan cibaadadii wax maynan ku tarayaanoo nacfi ayagu ma leeyihin wax tar si daatiya ma u leeyihin ow yaduruuna ma dhibayaanoo haddaad caabudi diiddaan dhibaato maynan gaasii karaan ilaa rabbulcaalamiin saddexdaan sifada isagu waa leeyi haddaad tuugaydo waa ku maqlaa وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان وكم مقلع كو الله هداد عابد وحبوك ترى هداد عابد دي دواك لبكرة الدنيا قربة وإيقا ورحمة صدح لاس إيقا ورحمة جوان توضا فيري قالوا وحي لادين بل اسكب الداء إنا إنا مقلع يان وركي الداء منا مقلع يان إنا وحنا تركرانا اسكب الداء وحجي رما إنا إبنوك يسكرانا وحجي رما ساسو يبعنا بل معني دوصا فير ابن كثير محوير ابن كثير محوير اعترفوا وحي اقون صدين او اي قيرين بان اصنامهم سلام يالكودو لا تفعلوا ما سمي كرتو شيئا هل شيء من ذلك صدح للويدي كمل صدح للويدي هل شيء ما سمي كرتو ما مقليسو هداي عابدان وحما تريسو هداي عابد ديدانا دباتو ما جيسا كرتو سو ما جيدي حافظ ابن كثير امام المفسرين ابن جرير الطبري وحويري فكان جوابهم مشركين تجوابتهم وحو نقضي إياه نبي إبراهيم جوابين لا ما يسمعوننا نمقل مايان إذا دعوناهم مركا توقنوا نمقل مايان ابن جرير وعلا نمقل مايان ولا ينفعوننا وحنا تر مايان مركا عابدنا ولا يضرونا من أطلبايان دان عابدين ساسي كو جوابين هل كان لغا قاط إني ساس كو جوابين وحو يري يدل وحا كتوسيا على أنهم وحيري يدل وحا كتسيا على أنهم أيبوا بذلك سيداس أجابوا إلى كل جوابين قولهم أيرادين بل وجدنا بل أياتو سيدا بل وجدنا أتو سيدوين بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وحيري وذلك بل لفظك لنا رجوع وكلابشو عن مجحود شيء للدير ذا لغلابتو وشيء للدير ذا لغلابتو كقول القائل سيدا عرفتو تراغي لمتاي ما كان كذا ساس ما جرتو بل كذا وكذا لكن ساس يساس جرت ساس وكله توي marka ilayhiin waxa weeyaan bal wajna bal macneedu waxa weeyaan maya namaqli mayaan waxna ma tari karaan waxna naga ma dhibi karaan adam hadi aabudaydan wajadna waxaan ogaanay aabaana aabayalkeen yafaluna ayagoo sameynaya kada ficlan ficilkaas oo kada mithla daas oo kala aabayalkeen oo ficilkaan oo sameynaya ka soo gaar waa ab iyo awoowo wix laga soo gaaray waa ab laga soo gaari wey saas yidhi idan hadda dadka qubuuraha caabuda waxa weeyaan qaar ka mid oo haddee iyagu ma aqarsadaan war sheekh cabdulqaadir makoonku maamulahaahu leey kun aa la siiyey kun aa la siiyey kun markuu yidhaha yakunu wax walba u ahaanay wa amri amrullahi in qultu kun yakun waaba ku taalla kitaabka xunka manaaqibka buugga manaaqibka ay ku taalla soo ma jeedo waxaa ku taala buugaas malagtu bilaadallaahi sharqan wa maqriban wa inshiitu afnaytu lanaama bilaxdati magaalooyinka alle anaa milkiyey qorax ka soo baxay meesha u dhacdaba haddaan doonana ilbriqsiyan baabi'i kara taasaa ku taala ka war waxaasaa ku taala qaarkood marka halkaasay maray mushrikiintii dadka soo kama liitaan mushrikiintii maxay ku jawaabi galaya wax mayna taraya nimankaa waxbanna tari maayan soo maaha kuwan waa ka gaalnimo badan yihin wallahi soo ma jeedo laakiin qaarka maradada ah ee murxay ee waxa weyan shubhada ku dadaala waxay ku leeyihin marka aad tidhaahdo war maydku aan wax ma ku tara wuxuu leeyahay wax ta'hiira oo xaqiiqaa ma leh hadda maxaa ku daba dhigay waa noo shafeecaya markaasaan kuu soo istaagay marka dariiqadii mushrikiin alcarab maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ila allahi zulfa haaulaai shufacauna cinda allah markaasuu la soo silmay mushrikiintii wax taiir daatiya maleh ay leeyihi wax taiira oo daatiya maleh soo ma jeedi laakiin waa noo eedeynaya khalaas waxaad u soo dhacda marka mushrikiin quraysh darajadoodaad joogtaa kan kalena waa kaa liita soo ma jeedin sow ma ogid waxa weeyaan in la gaaray in la yidhaahdo wax kasta wa aclamu cilmallaahi uxsii xuruufahu cilmiga alle anaa kooba xuruuftiisaanba koobaaba saasaa ku taalla manaqibka saasaa ku taalla bal waxyaala ka adaga ku yaalla oon qof banu aadana xataa ku suuray karin carab mu'minba aan soo mari karin ayaa ku yaalla ma ujeeda marka kufaartu sanamyaalka markay caabudayeen wax kale uma caabudi jirin ma aaminsanayn inay iyagu daataan wax tarayaan waxay u caabudi jireen waa maxay haaulaai shufacaana cinda allah maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah saasay u caabudayeen marka kii sidoodii oo kale yidhaahdaana waa gaal qofkii yidhaahdo ka darnaada oo yidhaahda ayaga wax ayagaaba wax tarayana hadda waa kasii liitaa waa kasii liitaa intaas markuu yidhi marka waa inaad mawqifka nabiyaalka taqaana marka adiga haddaad marka ilaa dadku waa muwaxid iyo mushrik haddaad muwaxid tahay mawqifka nabiyaalka waa inaad taqaana ee inaad sharcido oo waxa weeyaan balaayo bahdila noqoto markii lagugu xuuxiyo waxa weyan quburaha waxa weeyaan muumin sax mati fiiri nabiga mawqifkiisa qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi wuxuu la hadla waa aabbihiis iyo tulkiis qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi afara'aytum iiga warrama gaalo maa waxa kuntumaatiin tacbuduuna kuwa caabuda antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaalkiin aabbayaalkii alaqdamuuna horreeyey fa innahum dhammaan waxaas aad caabudaan caduwun col weeye lii anay col ii yihiin ku tacalluji amase colkaasoo lii aniga ii sugnaaday ka sifee ilaa rab alcaalamiin rabulcaalamiin kuma jiro asaga rabulcaalamiin col iimaha waa rabbigay inta kale col ii yihiin xaafid ibnu kasiir sharaxa uu saaray meeshaas bal aad u fiiri wuxuu yidhi macnaheedu waxa weeye in kaanat haadihi alasnaamu shay-an walahaa taiir waxaan aad caabudaydaan hadday wax jira yihiin oo ay saamayn leeyihiin faltaklus ilaya bilmusaaca aniga hay soo gaarsiido dhibaato dhammaan waxaad caabudaydaan iskugu yeera aniga dhibaato hay soo gaarsiido igu soo daaye fa innii caduwun lahaa cadowaan u ahay laa ubaaliihaa u aaba yeeli maa walaa ufakiru fiiha ka fakeri maa sidaasuu ku leeyihi waa inaad sidaas dhihi karto dhammaan waxa weeyaan haddaadan ka leexan awliyada waxaa kaa raacdaarki doontaa waxaa tidhahda awliya koonkan hadday maamul ku leedahay dhammaan inta soo jamcido aniga igu soo dira jinniyo haddii lagugu goodiyo waxaa tidhahdaa inta jin adduunka joogto isku soo dira bal aniga igu soo dira hadday wax iga qaban karaan dhammaan ilaahay baan ku dhaartay inaanan subax noolaaneen hadday wax naga qaban karaan wax ciil iyo cadhan naloo qaba soo ma ogi hal subax hata inaanaan noolaaneen hadday wax naga qaban karaan ama jin ha soo direen ama ha soo direen weli saalixa ama malag ha soo direen shay ayaga ay xukumaan hadduu jiro oo annaga wax naga qaban karaa daqiiqad ma aanaan noolaaneen ee annaga maamulka allaan ku nool soo ma jeedi marka waa inaad isku kalsoontaa oo wax alla wixii lagugu xuuxiyo jinaan soo dira iyo belaan soo dira iyo waxa weeyaan mingisyaan tuma waa inaad tidhahdaa kulli isku soo dar wax alla wax aad haydo nabiyaalku saasay dhihi jireen ma aha nabi ibraahim keliya fiiri wuxuu yidhi xaafidku whaada kamaa qaala tacaala mukhbiran can nuux calayhi salaam hadalkan wuxuu la mid yahay hadalkii nabi nuux ilaah nooga sheegay nabi nuux muxuu ku yidhi tolkiis fa ajmicuu kulmiya amrakum arrintiinna wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum waxaad caabudaydeenna ku dara uma laa yakun yuusan noqonin amrukum arrinkiinna calaykum korkiinna qumatan qarsoodi yuuni ka noqon arrin cad ha noqdo uma qdu ilaya aniga iga taqluso walaa tanduruun daqiiqad ha ii kaadinin saasuu ku yidhi idinka iyo waxaad caabudaydaan kulli go-aan gaara aniga igu soo wajaha hal daqiiqad ha ii suginina nabi nuux saasuu yidhi nabiyaalka waa isku mawqifkaas soo ma jeedid nabi huud muxuu yidhi fiiriya nabi huud innii aniga ushidullah ilaahay baan markhaati gelinaa washaduu idinna ka markhaati noqda annii aniga beriin waxaan beriin ka ahay mimaa tushrikuuna waxaad ilaahay la wadaajinaydaan min duuni alla ka sokay xaalay ahaadeen fakiiduunii siqool ii sameeya jamiican dhammaan xaalatihiin uma laa tundiruuna ha ii suginina yuu isku hallaynaa innii tawakaltu cala allah rabbigayaan tala saartay rabbii aniga kale abuura imaamulo ah wa rabbikum idinna rabbigiin ah saasuu ku yidhi sidaasoo kaleeta wey nabiyullaahi ibraahim suuratu nacaami nooga imaan markay ku quuqiyeen oo ku xuuxiyeen muxuu yidhi wa kayfa akhaafu see uga baqaa maa ashraktum waxaad ilaahay la wadaajideen والحال لا تخافون إذن نأدنا كبقين أنكم أشركتم بالله ألا إنا دو شريك يشي إذنكم اللي كون كالها شريك يرات بقي ميدان فاسد يقول خوقين يقول حيوحين إذا وحا وحا وحا يا عرب لسوء أروري يا بالقرة waxa weeyaan qofka muuminka dariiqaas way dariiqiisu haddaad ilaahay rumaysan tahay wax alla ka sokeeyaan laguga cabsi gelin waa inaad ku kalsoonaataa waa baabe-e caruurta isku afka isku dhifaa waad gablame dhaqaalaha baaba-a adaa jiisooba waxaas waa sheeko iyo quraafo wey laakiin haddaadan ilaahayna ku kalsoonayn ayagana la muranto meel dhexe marka daadku waa kugu qaada haddaadan ilaahay ku kalsoonayn jiniyaa ku dardaratay rabaa laakiin ilaah haddaad ku kalsoon tahay waxaas wax kaama qaadi karaa إلهي كوكل صناب سلاس ويا إلا رب العالمين وصيت المعنى النبي الله إبراهيم رب العالمين كا وعابد الكليس الذي رب العالمين كا أيان عابد آنك ونكو كرسونا ثلاث سارتي خلقني يا أبوري فهو أسقى يهديني هنون يهديني فهو أسقى يهديني وحاول يا المتكلم في الحديث ومشي الكسرنا يهديني أي هنون تلحديث فهو أسغى يهديني إهنوننا والذي رب العالمين كيان عابده هو أسغى يطعمني إقوديا ويسقيني إعاف ويسقيني إورابيا وإذا مرضت مركان حنون صدو فهو يشفين أسوى متك إعافية والذي رب العالمين كيان عابده يميتني إدلا ثم يحييني صنع علينا والذي رب العالمين كيان عابده أطمع أن طمعيون رجينيو أن يغفر لي إنو إضافه خطيئتي قفكيغة يوم الدين مالنت أبا المرنت الذي ده واحد كبدل رب العالمين كي او كصفين الذي رب العالمين كي انا وعابدهم تلا سارتن كو كلسونahay خلقني اي ابوري فهو اسغا يهديني هنوننا او طريق الصوابك اسغا ايغو هنوننا كو كلسونا والذي رب العالمين كي انا عابده هو اسغو يطعمني اقوديا ويسقيني ورابيا الا يب وي شيغان waxan ay caabudayaan inaysan waxna qoodin waxna anficin soomaysan sheegin anigu hadda waxan caabudan idin kugu yeerayaa waa rabbiga ira qoodiya ina waraabiya kaas weey miyay siman yihiin marka labadood ma sina wey ha sanamkan ma kuhanuunine dariiqaas xaqa mar miyuu ku leeyahy khalaas miyuu cunto ku siin oo roob inta cirka ka keeno miyuu dhulka geeda ka soo dhalin waa khalaas waydaa maridtu marka aan xanuunsado fow isagaa yashfiin i caafiyo isagaa i caafiyo waladii rabulcaalamiinkii ayaan caabudahan tala saarana isku hallaynaa yumiituni idilaya uma yuxyiini kadibna isoo noolayna kuwaan alaabtan la caabudaya ma ciday dili karaan ma ciday soo noolay karaan idan cibaado ma mudna waladii rabulcaalamiinkii ayaan anugu caabudaa atmacu aan damcayo an yakfira lii inuu ii dhaafo khadii'atii gefkayga yowma diini maalinta abaalmarinta wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak cala nabiyina maxamed